makiyatun waa suura makiya a waaye suuratu cama yatasaa'aluunana waa la yidhaahdaa suuratu naba-na waa lagu magacaabaa suuratu tasaa-ulna waa la yidhaahdaa suuratu lmucsiraatna waa la yidhaahdaa afar magacay leedahay suuratu lmucsiraat suuratu tasaa-ul suuratu cama yatasaa'aluun suuratu naba intaaba waa la yidhaahdaa waa makiyo weeyaan iyadana waxyaabaha marka qur-aanka makiga uu ka hadlayna ka waramaysaa aakhiro iyo awoodda rabbi iyo tawxiidka waxyaabaha qofka ku hogaaminaya iyo bismi illaahi araxmaani araxiim cama maxay bay yatasaa'aluuna isweydiinayaan oo isa su-aalayaan cama marka waa can iyo maa nuunkii miimkii waa laysku idqaamay sifaa ka dhexayso qunna miimkuna waa xaraf qunna sifadiisa qunna uu leeyahay ka kale nuunkuna waa xaraf marka qunno leh marka qunnada maadaama ay ka dhexayso oo sifaadka xaggiisa isaga soo dhow yihiin ayaa laysku idqaamay cammaa ayuu noqonaa alifta waa layska jaray sida badan maada istifhaamiyada marka xaraf jar uu ka hormaro alifta waa la jaraa camma bima lima wahaakada cama maxay bay yatasaa'aluuna isa su-aalayaan waayo marka marka iyaga aayadda waxay suuradda yani waxay kusoo degtay gaaladii ayaa nebiga shanigiisa isweydiinayaan rasuulkii sala allahu calayhi wasalama yacni waxa uu la yimid waa sidee qur-aankan waa maxay waa waalan yahay may yani armowsan waalnayn waay waxay falanqeynayaan marka shaniga qur-aanka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam cama maxay bay yatasaa'aluuna isa su-aalayaan can innaba'i yatasaa'aluuna loo soo qadara yatasaa'aluuna waxay isa su-aalayaan can innaba'i khabarkii alcadiimi aadka u weyninka badnaa khabar aada u weyn bay isa su-aalayaanoo waa qur-aankan qur-aankan oo naba iyo hadal aada iyo aada u weynin badan ah xaggiisay iska weydiinayaan laba macnaba waa isku weydiinayaan kuwa marka iska jeesjeesayo oo aan qur-aankii beeninayo iyo kuwo iyagu aal yacni khaaliyu dihni iska ah oo dihnigooduba iska maran yahay oo hadda iyagu mabda iyo brograam gaara aan wadanin oo iyaguna markaa yani ay dhici karto ay leeyihiin war ama waxaana xaq yihiin amaynan ahayn ku jirto ama waxaa la yidhi maya ee kulligoodba su-aashu waa jees-jees ayb yatasaa'aluuna waxay isa su-aalayaan can innaba'i khabarkii xaggiisa alcadiimi weyninka badnaa aladii kii hum iyaguba mukhtalifuuna kuwa iskhilaafaya ay ahaa ay yihiin fiihi dhexdiisa kuwa isku khilaafaya ay yihiin kay isku khilaafsan yihiin waayo kay isweydiinayaan marka waa qur-aankii kalaas markaa iskhilaafkooduna waa maxay de mid walbaa wax unbuu ku sheegayaa qur-aanka nebigii baa m mid walbaa wax ku sheegaya waa saaxir may waa majnuun wamaa ilaa dalika sidaasay dhahayaan kalaa ka joog eh sayaclamuuna way ogaan doonaan waxaa waxa ay caaqibadooda ku noqon doonto uma intaa dabadeed kalaa iska daaya sayaclamuuna way ogaan doonaan taakiid alam najcal miyaanan ka yeelin alarda dhulkii miyaanan ka dhigin mihaadan gogol miyaanan ka dhigin dhulkii miyaanan gogol fidsan ka dhigin marka mihaadantu marka waxaa un laga wadaa meel qofku ku socon karo la seexan karo qofku ku shaqaysan karo guri ku dhisan karo ayaa laga wadaa ee mihaadanta hadda macnaheedu ma ahan dhulku yacni kulligiis waa sidii gogasha oo kale yacni hadda ma loo jeedo sida gogasha loogu seexan karo oo wax looga samaysan karo kale ayaa dhulka laga dhigay uway culimada marka waxay leeyihin ma diideyso aayaddan iyo isdiidi maayaan dhulku in la yidhaahdo shakligiisu waa kurawi dhulka shakligiisu waa banooni oo kale iyo ma isdiidayaan middan ayay dhahayaan marka dhulkiida waa weyn yahay macnaheedu marka wax yar inuu yahay ma ahanoo laga dhacaayo markiiba aada buu u weynin badan yahay marka mihaadan gogol oo wuxuu usuu badaa waa in lagu noolaado wax laga dhisto lagu la jiifsado wahaakada waljibaala buurihiina awtaadan miyaanan ka yeelin tiirar miyaanan ka yeelinoo lil ardi aanan uga yeelin wa khalaqnaakum miyaanan idin abuurin idinka aswaajan idinka oo lamaano ah xaal aada lamaanayaal tihiin oo lab iyo dhadig wajacalnaa miyaanan ka yeelin ama haddaad doonta kaba waxaa tiraa wajacalnaa waxaan ka yeelnay labada waa la dhihi karaa wajacalnaa miyaanan ka yeelin nawmakum hurdadiina subaatan goyn mid daalka idinka goynayso qofku maanta dhan siduu shaqo u hayo u daalan yahay ama uu socod dheer markuu sameeyo u daalo waa hurdayaa hurdadii daalka waa ka goynaysaa markuu sideed saac lix saac xoogaa uu seexdo waa soo kacayaa haddana waa fareesh shaqadii uu ku daalay buu haddana dib u bilaabi karaa haddii marka hurdo aysan jiri lahayn ka waran balna dadkii ma la shaqaysan kari lahayn balna adigii laftaadana saaad u joogto waxaad arkaysaa adigii oo marka aan shay gacanta ku hay karin hadday hurdada kaa badato kaa badato waxaad arkaysaa adigoo yacni madaxaagii aan hay karinba madaxii baadan celi karin oo markaa ama dhulka aada ku garaacaysaa hurdada marka qofka daalkay ka bi inay nicmo ilaahay noogu nicmeeyey ee qofku marka hurdo la-aan ay ku dhacdana wuxuu dareemaya inuu nicmo weyn haysto markaasuu fahmaa qofku markay hurdo la-aan ku dhacdana oo uunan usbuuc hurdin ama shan maalmood markuunan hurdin waa isdhaafdhaafayaa isaga dhan marka hurdada wax weynay ku fadhisaa wajacalnaa nawmakum hurdadiina miyaanan ka yeelin subaatan goyn oo daalka ay idinka goynayso daata qacin goyn ayay u saaxiib tahay wajacalnaa miyaanan ka yeelin alleyla habeenkii libaasan miyaanan ka dhigin dhar qofka habeenkii waa isku asturaa haddaad cid ka dhuumanayso habeenkii waa ka dhuuman karaa qofkii ee qofkii raadsanayay isaga waa uga qarsoomayaa habeenka mugdigiisa wahaa kadaa waxaan ka dhignay marka dhar oo qofkii marka uu dhar oo kale aan ka yeelnay wajacalnaa miyaanan ka yeelin alleyla habeenkii libaasan dhar miyaanan ka yeelino yacni dabool qofku marka mugdiga habeenkiibuu isku qariyaa gurigiisuu gelayaa haddii jiif ou rabo waa jiifanayaa wahaakada wajacalnaa waxaanu ka dhignay wajacalnaa miyaanan ka yeelin annahaara maali maalintii miyaanan ka dhigin macaashan waqta waqta macaashin nolol waqtigeed miyaanan ka dhigin maalintii siday u samaysan tahay iyadana waa la yaacayaa shaqo iyo nololaa la raadsanaa marka macaashan nololaan ka dhignay buu alla leeyahay sababtoo wixii lagu noolaanayaa lasoo saaraa maalintii sida badan macnaha aayadda macnaheedu ma habeen lama shaqaysan kara ma laga wado habeenku qofku waa shaqaysan karaa laakiin labadaas waxaa badan oo asalna ah maalintii in la shaqaysto walidaalika qofku hadduu habeen shaqeeyo waa dareemaa markuu habeen shaqeeyo hurdada uu maalintii hurdaayo marnaba lama mid aha midda habeenkii uu hurdaayo lama mid aha xataa saacadaha uu habeenkii ka hurdi karo maalinta kama hurdi karo qofka afar saac shan saac ka badan maba hurdi karaba qofka sida badan ayb wajacalna anahaara wajacalnaa miyaanan ka yeelin annahaara maalinkiina macaashan waqti waqta caysh waqta macaashin nolol waqtigeed miyaanan ka yeelin wa banaynaa fawqakum wa banaynaa waxaanu dhisnay fawqakum idinka korkiina waxaanu ku dhisnay sabcan toddobo toddobada oo shidaadan ad adag toddoba daran oo ad adag ayaan korkiina ku dhisnay waa toddobada samo wajacalnaa waxaanu yeelnay fiihaa samada dhexdeeda waxaan yeelnay siraajan faynuus tu ifayso wahaajan iftiinkeedu uu aada u daran yahay aada u iftiimayso wahaajan marka macnaha wahaaj dhowr macnoba waa laga macneeyaayo aada u iftiimayso waxaa kaloo laga fasiray ay mutala'li'an mid aada u birqay u birbirqayso oo u walaalac leh ayaanu qoraxdii ka yeelnay waxaa kaloo wahaajka laga macneeyey alwaqaad mid hurid badan oo qoraxda qofka waa gubaysaa haddana sidaa ay tahay de qoraxdu manaafacaad maxaa lagu haystaa aada u tiro badan manaafacaad aan la koobi karin qofka laftiisa caafimaadkiisa qoraxdiiba wax badanba yay uga qeyb qaadaneyn meelaha aan qoraxda ka jirin oo qoraxdu ay aada ugu yar tahay dadka badanaa lafa lafa xanuun iyo jointska inay xanuunaan iyo ayaa ka qaalib ah lafa xanuunka aada ugu badan waxa keenayana waxaa ugu badan bay yiraahdaan qoraxda wixii uu ka heli lahaa vitamin d gii qoraxda uu ka heli lahaa waa ku yar waa ku yaryahay ama waa ka maqan yahay dhirtan isticmaal bay u leedahay dhirtu qorax la-aan ma ahaanaysa oo dhirtan marka yacnii waxyaabaha dhirta koriyo ama beeruhu ay ku koraan qoraxda waa ka mid naca camaliyadan camaliyat binaa'i daw iyo iftiinka marka qoraxda dhirtu koriimay ka helaysaa naca waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan waxyaabo qoraxdii cuntadeennii bay dan u tahay inagii jirkeennay dan u tahay wax fara badanna yacni jawigan way ka nadiifinaysaa wajacalnaa waxaanu ka yeelnay waxaanu yeelnay dhe ay fiihaa fi samaai samada toddobadaa lasoo sheegay dhexdooda siraajan baan yeelnay faynuus haddaad doonto sidaa waad dhihi kartaa haddaa rabtana wajacalnaa ay lakum idinka waxaan idiin yeelnay oon idiin laylin oon idiin samaynay siraajan mid iftiimayso oo faynuus wahaajan aada u iftiimayso iftiinkeedu aada u daran yahay ama walalaclaynayso wa anzalnaa waxaanu dejinnay min almucsiraati daruurihii xaggooda waxaanu kasoo dejinnay maa-an biyo ayaan kasoo dejinnay biyaha oo hajaajan shubmayo aada u shubmayo linukhrija maxaan saa u yeelno biyaha usoo dejinnay linukhrija inaan soo bixino bihi bilmaa-i biyaha sababkooda inaan kusoo bixino xabban dalag dalag la quudanayo dalagii baa loo hormariyey waayo dalagan naftaaba ku xiran xubuubtu marka waa balka waxaan bal kale oo sabuulka leh oo ama masagahaat ama gelley ama qamadi waxyaabahaas naca ayb ama haruurka iyo kuwan kale heedda iyo xubuubtu waxaas waa linukhrija inaan bixino darteed bihi bilmaa-i biyaha sababtooda xabban aanu kusoo saarno xubuub dalag iyo wanabaatan dhir aan kusoo bixino dhirta waxaa la yidhaha waxa xayawaanka cunaa laga wadaa hadda daaq ama maahe waxaa laga wadaa waa nabaatan dhir geed geed dhireed oo geedahan markaa geed miroodka iska oo lagu faakihaysto kuwa iyagu maadaama dalag aynan ahayn waxaa laga hormariyay dalagii wa jannaatin iyo beerayaalo beeraha oo alfaafan istafay beeraha oo alfaafan kuwo istafay ah oo yacnii isdhexgalay ah beera marka yacnii aseendooyin hoosaa isu dhexgalayo laamaheedu ay saa isu taabanayaan isdhexgalayaan ay multafatan isku duuduubmay ayb waanzalnaa min almucsiraati minta ku jirta ibtidaa'iye waayo marka roobku daruuraha xaggoodu ka imaadaa wacalaa hada almucsiraatna asaxaab ayaa laga wada waana sida loo badan yahay daruuraha qaar waxay leeyiin maya almucsiraat bimacnaa alriyaaxa laga wadaa dabaylihim marka macnuhu wuxuu noqonayaa minta bimacna albaa ayaa laga macnaynaa waanzalnaa waxaanu soo dejinnay min almucsiraati yacni bilmucsiraati dabaylihii waxaanu kusoo dejinnay maa-an biyo hajaajan shubbaayo dabaylaha marka biyuhu iyaga kama socdaane waa wadaan biyaha yani roobku daruurtau ku jiraa dabayshana waa wadaa intay dharbaaxdo ay sii wado kaxaysa meeshii ilaahay ugu talagalay ayay geynaysaa meeshaasu ku da-a marka roobkii marka maadaama dabayshu ay wado ay kaxaynayso daruurtaas ay wado ay kaxaynayso ee iyadii marka yacnii roobkii bay marka sabab u tahay haddii marka min almucsiraati daruu daruuraha laga macneeyana min almucsi waanzalnaa waxaanu soo dejinnay min almucsiraati daruuraha xaggooda way waxaanu kasoo dejinnay maa-an biyo biyaha oo hajaajan shub shubmitaan badan oo aada u shubmaayo linukhrija si aan u bixino bihi bilmaa-i biyaha aan ugu soo bixino xabban dalag iyo wanabaatan dhir wa jannaatin jardiinooyin yacni beero beerayaalo kuwaas oo alfaafan istafay oo markaa yacni isdhexgalay isdhexgalayo ina yowma alfasli iskala saaridda maalinkeeda qiyaamihii baa marka loo galay intaas marka rabbigii awooday idinkua idinsoo celi karaa dhulkii dhintayba haddaad arkaysaan inuu soo nooleynaya idinkana waa idin nooley karaa ina yowma alfasli iskala saaridda maalinteeda kaana wuxuu ahaaday miiqaatan mid la waqtiyeeyey oo rabbi xaggiisa waqti looga yeelay ayay ahaatay ina yowma alfasli iskala saaridda maalinteeda kaana wuxuu ahaaday huwa isagu miiqaatan mid waqti loo yeelay oo waqti u saaxiib ah ayb oo maalinta dadka thawaab iyo ciqaab lagu kala abaal marinayo ayb yowma maalin yunfaqu la afuufayo fi suuri buunka la afuufayo fata'tuuna aada imaanaysaan afwaajan idinkoo kooxa kooxo aada imaanaysaanna waa mid ballan loo qabtay kaana marka yowma yunfaqu yowma alfasli baan ka bedelaynaa ina yowma alfasli ina yowma yunfaqu fi suuri kaana miiqaatan u ahaadoo kaley ka dhiganta yowma maalin yunfaqu la afuufayo fi suuri bunkii la afuufayo fata'tuuna aada imaanaysaan afwaajan idinkoo xaalaatihin kooxa kooxo kooxa kooxo see waayo marka qolo walbaa nebigeeday la imaanaya qolo walbaa nebigeeda iyadoo uu hogaaminayo oo horkacayo ayay qiyaamaha imaanaysaa marka kooxa kooxaa leeyahay ama afwaajanta idinkoo kooxa kooxo ahoo kuwa kitaabkooda midig laga siinayo kuwa bidix laga siinayo sidaa inay kale yihiin ayb ay zumaran zumaran waay qolo walbaa marka nebigeeday la socota wa futixad la furay wa futixad waxaa la furay assamaa-u samadii ayaa la furay fa kaanad waxay ahaatay abwaaban irdo yacnii irdo u saaxiibo inta la jeexjeexay bay malaa-igtu kasoo hoobanayaan yowma yunfaqu fi suuri marka la afuufayo fata'tuuna aada imaanaysaan afwaajan wa futixad la furay assamaa-u samadii la furay fa kaanad ay ahaatay hiya iyadu abwaaban irdo oo kale ay noqotay hadda samadan aan ujeedno de meel dilaacsan iyo waxba ma ka arkayno laakiin markaa waa la dildilaacinayaa markaasay ka hoobanayaan malaa-igtu wasuyirad la socodsiiyey aljibaalu buurihii la socodsiiyey fa kaanad waxay ahaatay buuruhu waxay ahaadeen saraaban dhalanteed buurihii inta la socodsiiyey bay dhalanteed noqdeenoo wax werwerka iyo ama dhaandabagaalaha markaad dhul ku socoto kulaylna uu jiro qoraxdu ay dhulka ku dhacdo waxaad moodeysaa biyo inay meeshaa ku jiraan markaad timaadana ebir wax biyaha malaha marka buurahan sidaa u qotomo hadda aan sidan u arkayno u weyninka badan dhalanteed unbay iska ahaanaya ina jahannama jahanamo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu mirsaadan ayay ahaatay mid yacnii la darbay ama mirsaadan mid kuurgelid badan tu kuurgelid badan oo way fii way kuur bay ku jirtaayo siraadka marka la marayo mu'miniintana waa ka gudbayaan gaalada iyo mujrimiintana waa qabsanaysaa marka mirsaad mid markaa cimilgal ama kuurgal waa uun sidaas yani iyadii marka waa taagan tahay qof kastaana waa soo maraa kii ay doonto marka ma wax ka fakan karo u gooynayo oo meel kale ka aadi kara male marka way kuurgal bay ugu jirtaa ina jahannama jahanamo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu mirsaadan mid kuurgelid badan litaaqiina kuwa xadgudbay u kuurgelid badan ma-aaban bay ahaatay ay marjican meel loo noqday ahaatayoo ay u noqon yani loo ay u noqonayaan kuwa mujrimiinta ah laabitiina xaal ay yihiin kuwii nagaanaya fiiha jahanamada dhexdeeda ku nagaanayo axqaaban waayo aada u badan axqaaban marka waqti aada u badanoo aada u dhereer badan jamcu xuqbin xuqubin waaye waxaana laga wadaa waaye fara badan waqti badan bay ku jiraayeen ku nagaanayaan marka litaaqiina mirsaadan taasaan ku xirnay ina jahanama kaanad mirsaadan tu kuurgelid badan waayo litaaqiina u kuurgelid badan kuwa xadgudbay ma-aaban weeyaan marka meel loo noqonayo oo ay u noqonayaan kuwan mujrimiinta ayb haddaad doontana litaaqiina ma-aabanta waa isaga tacalujin kartaa laabitiina xaal ay yihiin kuwii nagaanaya fiiha jahanamada dhexdeeda axqaaban waaye fara badan laa yaduuquuna ma dhadhaminayaan fiiha jahanamo dhexdeeda ku dhadhamin maayaan bardan qabow iyo walaa sharaaban wax yacni cabitaan ah oo lacabo ku dhadhamin maayaan yani cabitaan markaa ay ku naalloodaan ku dhadhamin maayaan fii hada marka fii jahanamana waa la waa lagu tacalujinka waa yani waa loo celin karaa damiirka fiiha ay fii jahanama haddii la doonana waxaa loo celin karaa fil axqaabi sanadaha iyo waayaha dhexdooda dhadhamin maayaan jahanamo dhexdeeda bardan iyo walaa sharaaban ilaa xamiiman laakiin yaduuquuna waxay dhadhaminayaan xamiiman bay dhadhaminayaan biyo aada u kulul iyo waqasaaqan bay dhadhaminayaan waxa ka dhashuuqo oo ka dhiimo ahlu naarka waxa ka dhiimo ayay dhadhaminayaan oy cabayaan marka xamiiman iyo waqasaaqan bardan iyo sharaaban ku jinsi ma aha istinaa marka waa istinaa munqaica waayo marka ay laakin yaduuquuna xamiiman waqasaaqan baa la dhahaya waqasaaqanna waa la aqriya waqasaaqanna waa la aqriyo siinka la fududeeyo suuratu saadna waa kusoo marnay jazaan juuzuu waa la abaalmariyey bidalika kaagaa baa lagu abaalmariyey jazaan abaalmarin ayaa la abaalmariyey abaalmarinta oo wifaaqan waafa yani waafaqsan maxay waafaqsan tahay camalkoodii wifaaqan ay muwaafiqatan liacmaalihim acmaashooda abaalmarin waafaqsan ayaa lagu abaalmariyey inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna inaynan rajaynaynin xisaaban xisaab ama inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna ay laa yakhaafuuna inaynan ka cabsanaynin xisaaban wax isxisaabin ah kama aynan cabsanaynin rajaada haddii jaxdi la geliyo ama nafyi bimacna alkhawfay isku gedinaya waa sheegnay hadda ka hor wakadabuu waxay beeniyeen biaayaatina aayaadkeennii bay beeniyeen kidaaban beenin yacnii luqa oo carbeed waaye facala in markaa yacnii ficaalan masdar looga dhigo facala ficaalan asalku laakiin facala waxay ahayd tafciilan in la kadabuu takdiiban yaa sida jaadada badan ah wakadabuu way beeniyeen biaayaatina aayaadkeennii bay beeniyeen kidaaban beenin wa axsaynaa waan koobnay kulla shayin shay dhammaantii baan koobnay axsaynaahu waan koobnay kitaaban yaan ku koobnay kitaab waa looxulmaxfuudkii nacam marka kitaaban waa masder oo caamilkiisuna waa axsaynaahuda waay nacam masder macnawi bou noqona marka ee wakulladana waxaa lagu nasbinayaa ishtiqaal wa axsaynaa kulla shayin waa koobnay shay dhammaantii baan koobnay axsaynaahu waan koobnay kitaaban kitaab ayaan koobnay ay axsaynaahu kitaaban ama kitaaban maktuuban xaal uu yahay isagoo la qoray fa yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa markaa faduuquu dhadhamiya faduuquu dhadhamiya falan nasiidakum idin kordhin mayno idin ziyaadin mayno ilaa cadaaban cadaab maahay wax kale idin ziyaadin mayno cadaab un baan idin ziyaadinaynaa ina lilmuttaqiina muttaqiintii waxaa usugnaaday mafaasan liibaan ayaa usugnaatayoo ee naar inay ka badbaadeen ayaa liibaan ay ugu sugnaatay xadaa'iqa ayaa usugnaaday beerayaalo ayaa usugnaaday iyo wa acnaaban cinabyaalo ayaa usugnaaday xadaa'iqa beero ayaa usugnaaday iyo wa acnaaban cinabyaalo iyo wa kawaaciba gabdha markaa naasa taagtaagan atraaban kuwaasoo atraaban isku da-a baa usugnaaday xurulciintii waaye marka wa ka-san baa usugnaaday koob koob qamri ah waay khamradu markay koobka ku jirtaa ka-san la yiraahdaa wa ka-san khamri baa usugnaaday ko yacnii koobka oo yacnii koobka ay ku jirto oo dihaaqan buuxo ay mumtali-an ku buuxo ah wa ka-san koob khamriyeed baa usugnaaday kaas oo dihaaqan mumtali-an buuxo laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ku maqli maayaan laqwan hadal meel ka dhaca walaa kidaaban iyo beenin yacnii qaarkood qaarka kale ma beeninayaan jazaan juuzuu waa la abaalmariyey bidalika kaagaa baa lagu abaalmariyey jazaan abaalmarin abaalmarinta oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay cataa-an siismo yaa lagu abaalmariyey xisaaban taas oo yacni xisaaban ku filan iyaga xisaaban bimacnaa ku filan oo waxaa la yidhaha axsabanii kadaa ay kafaanii waa igu filnaaday way shaygaas xisaaban marka yacni iyaga yacni ku filan ama xisaaban loo xisaabay oo loo qadaray ilaahay subxaanahu watacaala uu u jaangooyey labadaba waa la dhahay juuzuu bidalika lagu abaalmariyey jazaan abaalmarin abaalmarinta oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay cataa-an siismo ayaa lagu abaalmariyey xisaaban siismada oo xisaaban ku filan oo iyaga deeqdo oo ku filan ayb rabbi samaawaati waalardi abaalmarintaa oo rabbi samaawaati samaawaat rabbigooda xaggiisa ka ahaatay min rabbika laga bedelaa jazaan abaalmarin min rabbika ka ahaatay rabbi samaawaati ciraryaalo rabbigiisa ka ahaaday waalardi dhulka rabbigii xaggii ka ahaaday wamaa baynahumaa iyo dhexdooda waxaa ahaaday rabbigooda xaggiisa ka ahaaday arraxmaani allaha raxmaanka xaggiisa ka ahaaday yani abaalmarin oo xagga rabbigii ciraryaalo rabbigooda dhulka rabbigiisa waxaa u dhexeeya rabbigooda allaha raxmaanka xaggiisa ka ahaaday laa yamlikuuna ma hananayaan minhu alla xaggiisa ka hanan maayaan khitaaban wax hadal ah ka hanan maayaan iyo waramitaan marka cid hadlaysa maayo ciduusan u idmin marka hadal ma hananaysa yowmaidin yatabicuuna daaciya laa ciwaja lahu wakhashacat ilaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa nabiguna wuxuu yihi walaa yatakalamu yowmaidin ila rusul maalintaa rususha unbaa hadlayso cid kale ma hadlayaan rusushana waxay hadlayaan marka la fasaxo oo loo idmo hadalka loo idmo laa yamlikuuna hanan maayaan minhu alla xaggiisa khitaaban hadal iyo waramitaan hanan maayaan ile uma idmine cidda u idmo unbaa marka hananayso yowma maalin hadal ma hananayaan yaquumu ruuxu laa yamlikuunadan ku tacallujina yowmadan yowma maalin ma hananayaan khitaab iyo war yaquumu ruuxu ruuxdii ay istaagayso ama alruuxu jibriil ou istaagayo waalmalaa-ikatu iyo malaa-igtu ay istaagayaan safan mustafiina xaal ay yihiin ayagoo safan alruux marka jibriilna waa lagu macneeyaa bimacna alarwaaxna waa arwaaxdana waa laga macneeyaa laa yatakalamuuna ma hadlayaan ilaa man ma ahane axad unbaa hadlayo adina oo u idmay lahu isaga alraxmaanu allaha raxmaanka oo u idmay oo waqaala yiri markuu adduunyada joogay sawaaban qowlan hadal sawaaban toosan hadalka toosan adduunyada uu ku yirina waa maxay laa ilaaha ila allah hadal wanaagsan marka ku qowlaye yiriya kuna dhaqmay dalika kaagaasi alyowmu maalinkii weeyaan alxaqu xaqa ahaaye dhabta ahaa oo aan wax shakiya uunan ku jirin faman qofkii shaaa doonay ittakhada faman qofkii shaaa doono ittakhada wuxuu ka samaystaa ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa ma-aaban ay marjican makaanu noqod meel loo noqdo wanaagsan buu xagga rabbigii ka samaystaa muxuu uga samaysanaa biaacatihi daacadiisa inaa anagu andarnaakum waan idiin dignay idinka cadaaban cadaab ayaan idinku idinkaga dignay cadaabka oo qariiban dhow yowma maalin ayaan idinkaga dignay ama yowma maalin ahaanayo yanduru lmar-u qofku uu fiirinayo maa wixii qadamad ay hormarisay yadaahu labadiisii gacmood ay hormariyeen wayaquulu lkaafiru gaalkiina ou dhahayo yaa laytanii shallaytadeydee kuntu ahaadeena turaaban ciid maan ahaado ciid maan ahaado waa marka laysu qisaaso xayawaanka oo markaa kunuu turaaban la yidhaha inta laysu qisaaso cadaaladii baa la tusaa dadka cadaaladda ilaahay baa dadkaa la rabaa in la tuso xayawaankii markii laysu qisaaso ayaa la leeyahay kunuu turaaban ciid noqda markaas buu wuxuu isleeyahay gaalku alla maad adiguna ciid noqoti sida xayawaanka ciid looga dhigay adiguna maxaad ciid u noqon weysood xayawaanba u ahaan weysay si maanta markaa ciiddaa un aada u noqotood cadaabkan uga badbaado wayaquulu ou dhahayo alkaafiru gaalkii yaa laytanii shallaytadeyde kuntu ahaadeena maxaan u ahaan waaye turaaban ciid ahaadeena hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih